the hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo waa maalin arbaca shan iyo labaatanka bisha sebteembar ee sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah xaaladda ardayda soomaaliyeed oo deeq waxbarasho sanadkan ka helay dalka masar
ardadu waxay ahaayeen konton iyo sagaal arday hablo iyo wiilbu isugu jireen ardadu soo dhoweyn wanaagsan ayay ka heleen konton iyo sagaalka arday waxaa qaabilay toddobaatan iyo lix arday oo ahaa dufcaddii ugu horreysay ee intaas leeg oo dowladda soomaaliya soo dirto haddana way degan yihiin waanu ka warhaynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada nairobi oo bilaabay olole lagu taageerayo dadka ku xoolobeelay abaarta ka dhacday gobolka waqooyi bari kenya heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa balse waxaynu ku bilaabeynaa warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta waxa uu wadahadallo kula yeeshay magaalada new york oo ay u joogaan ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay sidaa ay sheegtay villa soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hogaamiye uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha dalka masar cabdifatax alsiisi oo iminka ah guddoomiyaha ururka midooda afrika islamarkaasna uu kulanka goobjoog ka ahaa qoraalka villa soomaaliya ayaa lagu yidhi waxaa la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii februaayo ee sanadkan lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in ay labada madaxweyne ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaasi oo ka shaqeynaya kamiro dhalinta is-afgaradka haatan la gaaray villa soomaaliya waxa ay sheegtay in ay soomaaliya intii kulanka uu socday ay ku adkeysatay in kiiska la xidhiidha muranka badda ee labada dhinac loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taasi oo sida ay villa soomaaliya sheegtay la isku waafaqay dowladda kenya weli wax war ah kama soo saarin wadahadallada labada madaxweyne waxa looga hadlay iyo haddii ay jiraan qodobo la isku raacay afhayeenka kongareska maraykanka nancy belosi ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah u bilowday baadhista lagu samaynayo madaxweynaha maraykanka iyo eedaha la xidhiidha inuu dowlado shisheeye ah gargaar ka dalbaday si ay gacan uga siiyaan doorashada sanadka labada kun iyo labaatanka belosi ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay hogaamiyayaasha xisbiga dimuqraadiga kula kulantay aqalka baarlamanka tirada dimuqraadiyiinta ah ee doonaya in madaxweyne donald trump xilka laga qaado ayaa tiradooduna isa soo taraysa belosi ayaa trump ku eedeysay inuu khiyaameeyey wacadkii dhaarta ahaa ee uu xafiiska u galay amniga qaranka iyo amniga doorashada maraykanka xildhibaan tom malinowski ayaa warbaahinta u sheegay oo ninkaasi waxa uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga in ay hore u jireen meel ka dhacyo badan laakiin aanay jirin tan mid loo dhigaa tani waxa ay la macno tahay ayuu yidhi in madaxweynuhu qirtay in uu wax istabamariyey oo uu weliba inagu caragsanayo madaxweyne donald trump ayaa ka soo noqday kulanka meertada afar iyo toddobaatanaad ee qaramada midoobay si uu isha ugu hayo hawsha ka socota aqalka cad daqiiqada kadib markii nancy belosi ka soo muuqatay muuqbaahiyayaasha warbaahinta ayuu donald trump ugu jawaabay bartiisa twitterka isaga oo qoray fariimo ay ka mid ahayd in xisbiga dimuqraadigu xaalad abuurayo xilli buu yidhi muhiim ah oo kulan weyne uu ka socdo xarunta qaramada midoobay intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a guddiga ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa soo dhoweeyey tobaneeyo arday ah oo sanadkan deeq waxbarasho u tegay dalkaasi wariyaha v o eda ee magaalada kaahira xuseen saxnuuni ayaa xaaladda ardayda cusub ee deeqda waxbarasho helay ee dalka masar ka helay waxa uu ka wareystay cusmaan maxamed cusmaan oo ah guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee kuliyadda beeraha ee jaamacadda kaahira ugu horreynna waxa uu cusmaan ka hadlayaa sida loo soo dhoweeyey ardayda cusub
sidaad la socota ardadu waxay ahaayeen konton iyo sagaal arday hore saad u sheegtay hablo iyo wiilal bay isugu jireen ardadu gobollo way ku qornaayeen caasimaduna way ku qornaayeen waxaa jiray soo dhoweyn ay ka heleen ardaydii sana dugsiyadkii oo dowladda soomaaliya ay soo dirto oo anigu hadda kula hadlay baan ka mid ahaa soo dhoweyn wanaagsan ayay ka heleen konton iyo sagaalki arday waxaa qaabilay toddobaatan iyo lix arday oo ahaa dufcaddii ugu horreysay ee intaas leeg oo dowladda soomaaliya soo dirto haddana way degan yihiin waana ka warhaynaa daraasadu maadaama ay furmin xitaa informashinadii ku saabsanaa waxyaalaha lagu magacaabi jiray aadka ama howlahoodii waxbarashada ah waan ka qayb qaadanay ilaa haddana waan la socnaa annagoo kaashanaynaa ardada iyo maamulka waxbarashada ee ka jira dalkani masar waa tahay marka laga soo tago soo dhoweyntaasi aad u samayseen iyo ijraa'aadka aad u dhammayseen bal wax ma iiga sheegi kartaa kuliyadaha iyo ma aragtay jaamacadaha ayay bilaabayaan ama ay dhigan doonaan
waa su-aal aada u wanaagsan weeye waxay ku qornaayeen kuliyaad kala duwan sida engineerinka agricultureka culuumta oo sayniska ah walow medicinku ay ku yarayd sanadka hadda ahaa laakiin kuliyaadku way kala duwan yihiin xitaa waxay ku kala qoran yihiin gobolada oo dhan waxaa jiray arday ka mid ah ardaydii oo bedel u baahnayd ayaguna safaaradda ayaan la kaashanay hadda howlahooda waa lagu guda jiraa sida safaaraddu ay ii sheegtay madaxa waxbarashada maxamuud googoole inuu u soo bedeli doono ardadaas dhammaan waa tahay marka ardayda kuliyadaha kala duwan dhiganaya iyo jaamacadaha kala duwan ee dalkani masar ma waxay wax ku baranayaan dhammaan luqadda carabiga mise waxaa jira kuliyadaha qaar oo ku baxaya luqada kale
horta wadanka aan joogno waxaa weeyaan wadan carbeed oo luuqadda carabiga ayay ku hadlaan hase ahaatee waxaa jiro fakaltiya ku baxa ingiriiska sida kuwa sayniska quseeyo kale way jiraan fokoltiyo carabi ku baxa hase ahaatee ardadu badankood annagu maadaama dalkeenu uu ahaa manhajka ingiriis waxaan u badannahay ingiriiska kuwa aan heli karinna xalal kale oo waxaa jira sida barefadyo carabiga ah oo kale oo kaabaya ayaga fokoltigood sida aad og tahay ardayda soomaaliyeed ee degan dalkani masar qaarkood waxay degan yihiin dhismayaal jaamacadda ka tirsan halka qaarna ay degan yihiin magaalada gudaheeda oo si iskood ay guryaha kirada ay isaga bixiyaan marka ardaydan cusub iyo kuwii ku horeeyey oo dowladda federaalk soomaaliya ay soo dirtay ma dowladda masar ayaa jaamacadaha ay dhiganayaan dhismooyinka siiyey mise ayaga ayaa jeebkooda iska bixiya lacagaha kirada guryaha iyo cuntada iyo wixii la halmaala
waa su-aasha ugu badan oo ardayda ayna warsadaan marka ay soomaaliya kasoo tegayaan haddii aan kaga faa'iidaysto waraysigan waxaa jirto laba sharci oo waxbarashada ah oo ku saabsan dalkeenna ardada gudaha ka xaraysata dalkani masar oo ka abalayd garaysa scholarshipka waxay helaan deegaan waa kuwa jaaliyadda soomaalida ee halkan jooga oo iyo waxbarasho free ah laakiin kuraasta wasaaradda waxbarashada ah ee soomaaliya waxaa la siiyaa kursiga waxbarashada ah waxyaalaha kale oo serviskooda iyo ankaaniyaadkooda ayaga ayaa iska dabara oo anaa ka mid ahba hadda waxaa la siiya waxbarashada bes ah waxyaalaha kale nolol maalmeedka ama bileedka ama sanadeedka ah waa aniga jeebkeyga jaamacadda azar oo kale way jirta ayaduna arday ee siiso hadday noqoto gudaha iyo dibaddaba qaybta azar ku timaada ayaa waxa ay helaan service iyo waxbarasho iswata marka intaasi laga soo gudbo iyo ardaydan cusub aan ka tagno ardaydii horey u timid sanadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii ayaad ka mid tahay marka ma jirta arday ayagu waxbarashadii la jaan qaadi waaye dalkani masar dhinaca luqadda culays ku noqotay oo waxbarashadii ku fashilmay islamarkaasina iska dhaafay ama dalkii hooy ku laabtay ama tahriibay ogaantaada
horta lambar ahaan aad ayaan u badnayn toddobaatan iyo lix arday ayaan ahayn qof walba waa qof weyn markuu wadan kasoo tegay waxbarasho ayuu oga soo tagay sida hadda ka cusmaan ahaan ah inta aan ka warhayo aqlabiyadda marka aan shirnoo kale oo aan ka hadlayno arday soo baxaysa iyo isxogwedaarsi annaga dhexdeenna ah ugu badnaan lambarka ugu badan ee dalka sana dugsiyeedka way bartaan waxbarashadooda inta aan ka warhayo haddii waxa dantu ay iga qarisay ama xogyari igu soo gaari way waa goonideed laakiin inta aan ka warhayo badankooda ilaa iyo hadda ma maqal mana arag wax waxbarashadii ka tagay ama luuqad ha ahaato ama ha ahaato arrimo kale oo baahiyo gaar ah waa tahay aadaad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay maxaad ugu baaqaysaa ardaydan cusub ee dhowaan timid iyo kuwa la filayo inay yimaadaan sanadka cusub ee soo helaya deeqaha waxbarasho ee dowladda masar
horta wadanka hadda markii la yidhaahdo xal ha loo raadiyo kale dadka gudaha ah muddo soddon sanaa waa laisfiirinaya horumarka yarkao hadda la gaari waxaa weyaan ama dadka iskorashiibka dibadaha kusoo bartay ama sida gaarka ah dadka qurbaha wax ugu bartay ayaa wadanka isbedel weyn ka fidiya badana ardadu waxaan baaq ugu diraya kuwa jooga iyo kuwa maqanba inay ka faa'iidaystaan waxaan u mahad celinayaa dowladda masar oo si gaar ah waxbarasho noo siisay iyo dhammaan wadamada caalamka oo naga caawiya waxbarashada wasaaradda waxbarashadana waxaan tala ahaan u jeedin lahaa ardadu marka ay soo dirayso in xogaha ka maqan ay u sheegto sida ardaygu inuu isaga qabo wixiisoo kale sida lacagaha iyo waxyaalaha bannaanka ah oo kursiga waxbarashada u firan yahay laba waxaan u sheegi lahaa ardadu markay waddan ka soo baxayaan oo kale wasaaradda waxbarashada ah oo tala ahaan ah anoo masajkan dheer oo v o a ka faa'iidaysanaya inay u soo sheegto meelaha ay ku qoran yihiin sida hadda dhacdo kale tira ahaanna way ku yaryihiin ardadu marka ay soo baxayaan ka waxbarashada ah qaybta dumar
kaasina waxauu ahaa guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee kuliyadda beeraha ee jaamacadda qaahira cusmaan maxamed cusmaan oo u warramayay wariyaha v o eda xuseen saxnuuni oo qaahira kula kulmay dhegeystayaal markana warar iminka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay magaalada uu ku dhintay ugu yaraan hal sarkaal laba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mino nooca dhulka lagu aasa ah oo lala eegtay gaari ay saarnaayeen saraakiishan oo ka tirsan militariga soomaaliya oo mid ka mid ah uu ahaa jenaraal ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda taleex ee degmada hodan wararka qaraxaasi la xidhiira oo v o edu weli aysan xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in saddexdii sarkaal ee gaariga saarneed ay dhinteen laba qof oo rayid ahaa oo ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacayna ay ku dhaawacmeen wixii faahfaahin ay kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheena soo socda
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhalinyarada bal iminkana aynu eegno heestan xamda kuweyn iyo nicmaan hillaac aynoo qaadayaan
dulkastoon salogiisa dooqisanyaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye inkastoon salogiisa dooqisanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkaymahungoobo kusii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sobaala ku sagootiyayaa ilmadaas sumayso jacaylkayga socdaalaan ku sagootiya
song sabitaan sabala ku wadaan sidii oy sabitaan sabala ku wadaan badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socnaana usagootiya badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socnaana usagootiya
subaxeeda cabeed sagal waagu ku qaytay saynihiisa adaa sansankiisa laho subaxeeda cabeed sagal waagu ku qaytay saynihiisa adaa sansankiisa laho sareday noqolayd subax nool bahda samiskaaga macaan indhasaarilhaa samiskaagan macaan indhasaarilahaa baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaalaan kusagootiya baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaalaan kusagootiya
badi socod kalgacayn labadii suntadee
xamda kuweyniga nimcaan hilaac ayay ahaayeen oo heestaasi inoogu luuqaynaya halkaad dhegaystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o eda dhallinyarada soomaalida kenya ayaa magaalada nairobi ee gobolka waqooyi bariga kenya ka bilaabay olole dhaqaale ururin ah oo ay rabaan inay ku taageeraan dadka ay abaaraha saameeyeen oo ku nool magaalada wajeer iyo deegaanada hoos yimaada warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
dhallinyarada soomaalida ee ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya oo si iskooda isku xilqaamay ayaa dadaaladan ay ka bilaabeen magaalada nairobi waxa ay ku doonayaan sidii ay gurmed ugu fidin lahaayeen dadka xoolodhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana dhulka miyiga ah ee ismaamulka wajeer xaafadda islii ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay dhallinyaro ku labisan dhar jaalle ah oo ay ku qoran yihiin ereyo ka tarjumaya sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen ee gobolka waqooyi bari ee kenya ibraahim xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hormuudka u ah dadaaladaas socda ee la doonayo in lagu caawiyo dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee hadda laga bilaabay magaalada nairobi Ee, magacaygu waa ibraahim xuseen waxaan ka imaadaa gobolka wa- waqooyi bari khaasatan maamul goboleedka gaarisa county Ee, barnaamijka aan bilownay anaga dhallinyaraan haddaan nahay ee, waxaan- waan waan isku umaanay ee, khaasatan waxaan rabay inaan ka hadalno ee, si abaaraha u- ay u saamaysay maamul goboleedka wajeer Ee, haddaad fiiriso d- dowladda waxay soo saartay ee, dhatar warbixin ay sheegayso ee, out of the t- eh, laba- toban iyo laba eh, maamul goboleed wajeera ay- ayaa aad u abaara u saamaysay haddii ana- anaga haddaanano dadka xooldhaqatada xoolahan ku noolnahay xoolahan aan lacagtan ka helna xoolahan iskuulkan lagu soo baray waayo waa inaan ilaalino ay- dhibaatadan camal sidii abaaraha waxay u baahan tahay inaan iskaashano inaan isku umaano dowladda dhallinyarada eh, ma- eh, ganacsatada Eh, had barnaamijka aan bilownay waa barnaamij aad u fiican ee aan aad ugu muujinano si aan dadkii u caawin lahaa dadkii abaaraha ee ku dhibsan waxaan ku wareegnay magaalada islii maalan waxaan la fadhiisanay ganacsatada waxaan la fadhiisanay dadka xildhibaanooyinka waxaan go'aansanay inaan isku umaanno lacag aan aruurino ama kii caawitaan oo raashin bixin karo tabartiis u bixin karo si aan dadkan u gargaarno aan u caawinno marka dabcan dadka abaaraha ay saameeyeen ayaad doonaysaan inaad caawisaan marka maxaa idinku kalifay ma idinka unbaa is-abaabulay mise waxaa jira dad kaleeto oo idinkala shaqaynaya arrintan maya sababta aan isku umaanay waaye waa dadka dhibaatsan dadkaani waaye waa aabbooyin waa aabbooyinkan waaye hooyooyinkan waaye dadka aan isla dhalanno waaye haddii anaga caawin wayno cid noo maqan ma lahan waa in anaga isku noqonno aan aan fadhiisanno si aan si aan dhibaatadan u xalinno mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka soomaalida ma raadiseen mala kulanteen oo arrintan dadaalkan aa wadaan ma kala hadasheen ee run ahaan waan raadinay qaar way nagu adkaatay inaan la kulno inta kuwii aan la kulno waxay dheen waana caawin doonaan ilaa hadda waan ka war sugaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan inay caawitaanka naga soo gaariyaan dhibaatooyinka ugu daran ee haysata dadka ku dhibaataysan dhulka miyiga ee ismaamulka wajeer ayaa ah dhibaatooyin ka haysta dhanka raashinka iyo biyaha waxaana arrintan ay ka dhalatay abaaro soo laalaabtay oo saameyn xooggan ku yeeshay xoolihii ay dhaqan jireen dadka xoolodhaqatada ah cabdirashiid axmed oo isna ka mid ah dhallinyarada ku howlan dadaalada lagu caawinayo dadka xoolodhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa iiga warramaya baahida ugu badan ay qabaan dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobolka waqooyi bari gaar ahaana ismaamulka wajeer marka horeyse magacaygu waxaa la yidhaahdaa cabdirashiid axmed waxaana ka soo jeedaa gobolka wajeer baan khaasatan ka soo jeedaa marka abaarooyinka ka jiraan sida drawdka ka jirto wajeer ayaa waxaa lagu soo tabinayaa inay aad usii xoogsanayso ugu sii ildaranaanayso dadku marka inta badanna maamulka way isku dayeen inay wax ka qabtaan balse laakiin abaartu waa arintaasa aad usii dheeraatay marka waxaan doonaynaa muslimiinta meel walba ay joogaan websytyadaas amase meel walba oo wax lagu soo qoro posti lagu soo qoro amase in qof walba wuxuu heli kara lacagtu mast ma ahan qof walba inuu lacagu ku deeqo qofka biniaadamku taas suurtagal ma noo noqonayso waxaan midaan doonayna waxaa waaye qof walba wuxuu awoodo haddii uu raashiin uu heli karo haddii uu heli karo lacag haddii wax walba uu heli karo sidoo kaleetana biyahana waan u baahannahay marka idinka sidee ku ogaateen in abaar ay ka jirta maidinka hadda ka yimid oo tegey deegaanada mise waa laidiin soo sheego marka tviyaalkana waa laga baahinaya oo dowladda teeda kalena maxaa meelo badanoo laga baahinaya way jirta social mediaha hadda inta badan hadda meesha dhallinyarta amase dadka aad ku wal kulmaan ay tahay social media sida facebooka ayaa mar walba lagu soo sheegare oona lagu soo postgareynaya meelo fara badan marka intiiaana ka helnay qaar ka midna oo dhallinyartaynana dad baa tegey oo arrimaha soo arkay idinku marka maxaad doonaysaan inaad qabataan anagu waxaan doonaynaa waxaa waaye inaan muslimiintu meel ay joogaan inay aan hal mid aan noqonno soomaali ahaan aan hal mid wax ku gurno oon isku caawinno oon arrintaas aan ka shaqayno oon dadkii walaalaheen ku dhimanaya wajeer amase nood istan ku baaba'aya inaan wax u qabanno oon caawinno marka maxaa waxyaabaha u daran ee u baahan yihiin dadka abaaraha ay saameeyeen maxaa ka mid a waxay u daran yihiin waxa u daran oo ay u baahan yihiin maanta la dhihi karo waa raashiin raashiinka iyo biyaha intaas haddii la heli karo waa diyaar waxa kale waxa la xirto dhib ma lahan laakiin waxaa ka daran qofka bini'aadanka wuxuu cuno hadduusan haysanin waddamada urur goboleedka igad ayaa dhowaan warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in toddobiiyo labaatan milyan oo ruux oo ku nool waddamada geeska afrika ay la dhibaataysan yihiin dhibaatooyin ka dhashay abaaro muddo badan soo jiitamayay oo ka jira waddamada geeska afrika khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iminkalaha dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya ee axmed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan leonal messi ayaa waxaa xalay mar kale asiibay dhaawac kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan ee garoonka uu ku soo bilowdo ciyaar ay kuwaxdiisa dirqi kaga adkaatay kooxda valeriyal oo ka dhacday garoonka kaamnu meesi oo dhowaan uu ka soo kabtay dhaawac ka gaaray kubta ayaa waxaa xalay asiiba dhaawac kale oo ka gaaray boodada waxaana la bedelay qaybtii labaad ee ciyaarta markii ay bilaabatay ciyaaryahankan ayaa waxa uu xalay safanayay kulankiisii afar boqolaad ee koobka horyaalka laliga waxaana uu baasay goolkii ugu horreeyey kooxdiisa ay dhalisay oo ciyaaryahan antoni grisman uu saxiixay tababaraha kooxda barcelona enresto valvarde ayaa kadib markii ciyaarta ay dhammaatay waxa uu sheegay in dhaawaca meesi uu yahay mid fudud oo uu rumaysan yahay inaanu wax dhibaato ah horseedi doonin dhinaca kale macallinka kooxda man city beb gardiola ayaa waxa uu sheegay in ay qalad ahaan doonto in ciyaaryahan bernardo zilfa loo ciqaabo qoraal uu soo dhigay barta twitterka oo ku saabsanaa ciyaaryahanka ay kooxda man city ka tirsan yihiin ee benyamin mendi qoraalkaasi ayaa waxaa loo arkay inuu yahay mid muujinaya midabta koor oo ciyaaryahan bernardo zilfa uu ku kacay xiriirka kubadda cagta ingiriiska f eda ayaa kooxda city u qoray in ay jawaab ka soo bixiyaan qoraalkaasi oo ciyaaryahan zilfa uu mendi ku qeexay inuu u egyahay jokolaatada beb gardiola ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan zilfa uu mar kasta la kabtamo mendi islamarkaana ay taasi tahay wax iska caadi ah sidoo kale ciyaaryahan mendi oo jawaab bixiyey ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo zilfa ay mar walba kabtamaan oo uu yahay saaxiibkiis ciyaaryahan zilfa ayaa markii dambe tiray qoraalkaasi waxaana kadib uu soo dhigay qoraal kale oo uu ku leeyahay xitaa lama kaftami kartid saaxiibbadaada maalmahan dhinaca kale kulamo ka tirsan koobka e f l kaabka ee dalka ingiriiska ayaa xalay dhacay naadiga heerka afraad ee colchester ayaa waxay ka naxsatay naadiga tottenham oo koobkaasi ay ka reebtay kooxda colchester ayaa waxay tottenham isla dhaafi waayeen ciyaartoodii ebri eber hase yeeshee waxay ku adkaatay ragoorayaal sidoo kale kooxda crowley ayaa reebtay naadiga stock oo ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac hal iyo hala balse ku adkaatay ragoorayaal naadiga lester u safartay kooxda luton waxay ku soo badisay afar iyo eber bortsmouth oo martigelisay southamptonna waxaa looga adkaaday afar iyo eber manchester city u safartay naadiga briston waxay ku soo badisay saddex iyo eber kooxda shefel wenesdayna waxaa laga eber kaga adkaatay kooxda everton watford waxay laga haldartay naadiga swansea city naadiga arsenalna waxay shan gool dhaafsiisay kooxda nottingham forest sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalka zeri aada dalka talyaaniga ayaa dhacay kooxda helas verona oo martigelisa naadiga yudunese ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac ibri iberaha yuventus waxay diribkii laba hal kaga adkaatay naadiga bresia horyaalka dalka sbain kooxda real batis ayaa saddex hil kaga adkaatay naadiga levante real folidadna waxa ay hal iyo hal isla dhaafi waayeen naadiga granada halka barcelona ay laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda villareal xubinta ciyaarahana waa naga intaas waa hagaag dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaha ayaanu jaleecina waxaad ku soo maqan heesta diinleeya iyo dayaxdal norshe
dhegeystayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada uu soo saaray nuur xasan nuur aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo saaxiibkii axmed cali sheekhna aan idinla socodsiinayna tan iyo intaynu dib u kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo